learningphrases.com. jọ̀wọ́ ṣe alábàápín sí ìkànnì youtube mi. ó rẹwà. waad qurxoon tahay. waad qurxoon tahay. waad qurxoon tahay. mo fẹ́ràn bí o ti ń ṣe. waan ka helay qaabkaaga waan ka helay qaabkaaga waan ka helay qaabkaaga ó yẹ kí o ní oríyìn fún ara rẹ. waa inaad isku kalsoonaataa waa inaad isku kalsoonaataa waa inaad isku kalsoonaataa mo fẹ́ràn ìwà rẹ. waan ka helay aragtidaada maskaxeed waan ka helay aragtidaada maskaxeed waan ka helay aragtidaada maskaxeed Waxaad tahay qof aad wax u dhegaysta. Waxaad tahay qof aad wax u dhegaysta. waxaad tahay qof aad wax u dhegaysta mo fẹ́ràn e ẹ̀rín rẹ. waan ka helay dhoolla caddayntaada waan ka helay dhoolla caddayntaada waan ka helay dhoolla caddayntaada ènìyàn tí ń yanilẹ́nu ni ọ́. waxaad tahay cajiib waxaad tahay cajiib waxaad tahay cajiib Mo fẹ́ràn orúkọ rẹ. Waan jeclahay magacaaga. Waan jeclahay magacaaga. Waan jeclahay magacaaga. Ohùn rẹ dára gan-an. codkaagu waa cajiib codkaagu waa cajiib codkaagu waa cajiib mo fẹ́ràn àìláṣẹ́rí rẹ. waan ka helay furfurnaantaada waan ka helay furfurnaantaada waan ka helay furfurnaantaada ó ní agbára gan runtii waxaad tahay qof adag runtii waxaad tahay qof adag runtii waxaad tahay qof adag mo fẹ́ràn irú irun tuntun rẹ. waan jeclahay habka cusub ee timahaaga waan jeclahay habka cusub ee timahaaga waan jeclahay habka cusub ee timahaaga ó fún mi ní ìrètí. Рытяя Вигелисей. Рытяя Вигелисей. Рытяя Вигелисей. Mo nífẹ̀ẹ́ Waan la dhacay geesinimadaada. waan la dhacay geesinimadaada waan la dhacay geesinimadaada àwòkọ́ṣe ni o jẹ́ sí gbogbo wa. dhiirigelin ayaa inoo tahay dhammaanteen dhiirigelin ayaa inoo tahay dhammaanteen dhiirigelin ayaa inoo tahay dhammaanteen mo mọrírì ìṣe òtítọ́ rẹ. waan kaaga mahad celinayaa daacadnimadaada waan kaaga mahad celinayaa daacadnimadaada waan kaaga mahad celinayaa daacadnimadaada ìwà ìṣẹ̀fẹ̀ rẹ waxaad leedahay dareen weyn oo shactiro ama kaftan leh waxaad leedahay dareen weyn oo shactiro ama kaftan leh waxaad leedahay dareen weyn oo shactiro ama kaftan leh oríire ni ó jẹ́ fún mi láti mọ̀ ọ́. nasiib weyn ayaan leeyahay inaan adiga ku barto nasiib weyn ayaan leeyahay inaan adiga ku barto nasiib weyn ayaan leeyahay inaan adiga ku barto òórùn dáradára gan-an ni. runtii waad udgoon tahay runtii waad udgoon tahay runtii n kò lè dá ìrònú nípa rẹ dúró. mar walba waan kaa fikiraa mar walba waan kaa fikiraa mar walba waan kaa fikiraa ó gbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀. waxaad tahay qof caqli badan waxaad tahay qof caqli badan waxaad tahay qof caqli badan mo nífẹ̀ẹ́ ìṣọwọ́rìn rẹ. waan ka helaa qaabkaad u laafiyooto ama aad u socoto waan ka helaa qaabkaad u laafiyooto ama aad u socoto waan ka helaa qaabkaad u laafiyooto ama aad u socoto bí gbogbo ìgbà ìrísí rẹ̀ yanilẹ́nu. mar walba waxaad u muuqataa cajiib mar walba waxaad u muuqataa cajiib mar walba waxaad u muuqataa cajiib Mo fẹ́ràn bí o ti ń ronú. Waan ka helaa qaabka aad u fikirayso. Waan ka helaa qaabka aad u fikirayso. Waan ka helaa qaabka aad u fikirayso. Ọ̀rẹ́ òtítọ́ ni ẹ́. waxaad tahay saaxiib run ah waxaad tahay saaxiib run ah waxaad tahay saaxiib run ah mo fẹ́ràn ìní agbára rẹ. waan ka helay tamartaada waan ka helay tamartaada waan ka helay tamartaada àwòkọ́ṣe ńlá ni o jẹ́ fún gbogbo wa. tusaale ayaa inoo tahay dhammaanteen tusaale ayaa inoo tahay dhammaanteen tusaale ayaa inoo tahay dhammaanteen mo waan ka helaa kalsoonidaada. waan ka helaa kalsoonidaada. waan ka helaa kalsoonidaada. àwọn ìmọ̀ràn rẹ ni ó dára jùlọ. waxaad haysaa fikradaha ugu fiican. waxaad haysaa fikradaha ugu fiican. waxaad haysaa fikradaha ugu fiican. Mo fẹ́ràn ìwà ìpinnu rẹ. Waan la dhacay adkaysigaaga. Waan la dhacay adkaysigaaga. Waan la dhacay adkaysigaaga. Ó yàtọ̀ gan waxaad tahay qof gaar ah waxaad tahay qof gaar ah waxaad tahay qof gaar ah mo fẹ́ràn àwọn fídíò rẹ. waan jeclahay fiidiyowyadaada waan jeclahay fiidiyowyadaada waan jeclahay fiidiyowyadaada ènìyàn pàtàkì gan ni ọ́. runtii waxaa tahay wax gaar ah runtii waxaa tahay wax gaar ah runtii waxaa tahay wax gaar ah mo nífẹ̀ẹ́ ayaan kuu qabaa jacayl ayaan kuu qabaa jacayl ayaan kuu qabaa èrò ohun tó dára ni ọ́. waxaad tahay fallaar ka timaada qorraxda ifaysa waxaa tahay fallaar ka timaada qorraxda ifaysa waxaa tahay fallaar ka timaada qorraxda ifaysa mo fẹ́ràn ìwà ìfi falẹ̀ rẹ. waan la dhacaa deganaantaada. waan la dhacaa deganaantaada. waan la dhacaa deganaantaada o kò ṣeé kọ̀ sílẹ̀. waxaad tahay qof soo jiidasho leh waxaad tahay qof soo jiidasho leh waxaad tahay qof soo jiidasho leh Mo fẹ́ràn ìjáfara rẹ. Waan ka helaa xamaasadaada. Waan ka helaa xamaasadaada. Waan ka helaa xamaasadaada. Ẹni tí ó ń rí ọjọ́ iwájú ni ọ́. waxaad tahay qof aragti fog leh waxaad tahay qof aragti fog leh waxaad tahay qof aragti fog leh mo fẹ́ràn ìrètí rẹ. waan la dhacaa rajada weyn ee ku jirta waan la dhacaa rajada weyn ee ku jirta waan la dhacaa rajada weyn ee ku jirta ó tó kí o gba ìfàmọ́ra ní báyìí báyìí. waxaad istaahishaa in hab lagu siiyo hadda waxaad istaahishaa in hab lagu siiyo hadda waxaad istaahishaa in hab lagu siiyo hadda mo máa ń gbádùn lílo àkókò pẹ̀lú rẹ. runtii waan ku raaxaystaa inaan adiga waqti kula qaato runtii waan ku raaxaystaa inaan adiga waqti kula qaato runtii waan ku raaxaystaa inaan adiga waqti kula qaato nígbà gbogbo ni o máa ń dára. mar walba waad wanaagsan tahay. mar walba waad wanaagsan tahay mar walba waad wanaagsan tahay mo nífẹ̀ẹ́ bàtà tuntun rẹ. waan jeclahay kabahaaga cusub. waan jeclahay kabahaaga cusub. waan jeclahay kabahaaga cusub. ọjọ́ iwájú rẹ̀ dára. waxaad leedahay mustaqbal wanaagsan oo soo socda waxaad leedahay mustaqbal wanaagsan oo soo socda waxaad leedahay mustaqbal wanaagsan oo soo socda Mo fẹ́ràn agbára àtinúdá nǹkan rẹ. Waan jeclahay halabuurkaaga. Waan jeclahay halabuurkaaga. Waan jeclahay halabuurkaaga. Alágbára obìnrin ni ọ́. Waxaad tahay dumar awood leh. Waxaad tahay dumar awood leh. Waxaad tahay dumar awood leh. inú mi dùn gan pé a pàdé ara wa. aad baan ugu faraxsanahay inaan ishelno aad baan ugu faraxsanahay inaan ishelno aad baan ugu faraxsanahay inaan ishelno ọkùnrin tí ó wuni ni ọ́. waxaad tahay nin soo jiidasho leh waxaad tahay nin soo jiidasho leh waxaad tahay nin soo jiidasho leh inú mi dùn gan-an láti rí ọ. aad baan ugu faraxsanahay in aan ku arko aad baan ugu faraxsanahay in aan ku arko aad baan ugu faraxsanahay in aan ku arko waxaad leedahay jir fiican waxaad leedahay jir fiican waxaad leedahay jir fiican waan ka helay waan ka helay waan ka helay oríyìn ló máa jẹ́ fún àwọn òbí rẹ. waalidiintaadu waa ay kugu hanwen yihiin. waalidiintaadu waa ay kugu hanwen yihiin. waalidiintaadu waa ay kugu hanwen yihiin. mo gbẹ́kẹ̀lé ọ. waan ku aaminsanahay. waan ku aaminsanahay. waan ku aaminsanahay. ẹ̀rín rẹ̀ máa ń jẹ́ kí inú mi dùn. dhoolacadayntaada mar walba way i farxad gelisaa dhoolla caddayntaada mar walba way i farxad gelisaa dhoolla caddayntaada mar walba way i farxad gelisaa mo mọ̀ wípé o lè ṣe waan ogahay in aad samayn karto waan ogahay in aad samayn karto waan ogahay in aad samayn karto ìwọ ni òṣèré obìnrin tí mo fẹ́ràn jùlọ. waxaa tahay agtaraddayda aan ugu jeclahay waxaa tahay agtaraddayda aan ugu jeclahay waxaa tahay agtaraddayda aan ugu jeclahay waan jeclahay qaabka aad u hadasho waan jeclahay qaabka aad u hadasho waan jeclahay qaabka aad u hadasho ó ní orúkọ rere fún jíjẹ́ ènìyàn dáadáa. waxaad ku helaysaa sumcad inaad noqoto qof wanaagsan. waxaad ku helaysaa sumcad inaad noqoto qof wanaagsan waxaad ku helaysaa sumcad inaad noqoto qof wanaagsan inú mi dùn gan wípé a aad baan ugu faraxsanahay in aan kulannay. aad baan ugu faraxsanahay in aan kulannay aad baan ugu faraxsanahay in aan kulannay cajiib ayaad u muuqataa. cajiib ayaad u muuqataa. cajiib ayaad u muuqataa. Mo fẹ́ràn ìṣọwọ́sọ̀rọ̀ aláìnílò èsì rẹ. Waan la dhacaa xirfadahaaga aftahannimo. Waan la dhacaa xirfadahaaga aftahannimo. Waan la dhacaa xirfadahaaga aftahannimo. ó ní àánú gan-an. aad baad u naxariis badan tahay aad baad u naxariis badan tahay aad baad u naxariis badan tahay mo nífẹ̀ẹ́ ìsọ̀rọ̀ sí rẹ. waan ka helay lahjadaada waan ka helay lahjadaada waan ka helay lahjadaada aṣọ yìí bá ọ lára mu gidi gan-an. aad baad ugu fiican tahay labiskaas. aad baad ugu fiican tahay labiskaas. aad baad ugu fiican tahay labiskaas mo waan ku jeclahay waan ku jeclahay waan ku jeclahay ó mọ ijó jó gidi gan waxaad tahay qof qoobka ciyaarka ku wanaagsan waxaad tahay qof qoobka ciyaarka ku wanaagsan waxaad tahay qof qoobka ciyaarka ku wanaagsan mo gbà ọ́ gbọ́. waan ku aaminsanahay waan ku aaminsanahay waan ku aaminsanahay ó mọ ohun tó dára. dhadhan wanaagsan ayaad leedahay dhadhan wanaagsan ayaad leedahay dhadhan wanaagsan ayaad leedahay mo gbà ọ́ gbọ́ waan ku aaminsanahay waan ku aaminsanahay waan ku aaminsanahay waxaa tahay fannaan hibe aan caadi ahayn leh waxaa tahay fannaan hibe aan caadi ahayn leh waxaad tahay fannaan hibe aan caadi ahayn leh aad ayaan kuugu han weynahay aad ayaan kuugu han weynahay aad ayaan kuugu han weynahay ìyá tí ó dára jù láyé lọ ni ọ́. waxaad tahay hooyada ugu wanaagsan adduunka waxaad tahay hooyada ugu wanaagsan adduunka waxaad tahay hooyada ugu wanaagsan adduunka mo fẹ́ rí waxaan doonayaa inaan ku arko waxaan doonayaa inaan ku arko waxaan doonayaa inaan ku arko ìdùnnú rẹ̀ ń farxaddaadu waa mid baahaysa ama faafaysa farxaddaadu waa mid baahaysa ama faafaysa farxaddaadu waa mid baahaysa ama faafaysa mo fẹ́ fara pa ọ́ lára. waxaan doonayaa inaan habku siiyo waxaan doonayaa inaan habku siiyo waxaan doonayaa inaan habku siiyo babbatu daragonyo waxaad tahay aabbe aan caadi ahayn waxaad tahay aabbe aan caadi ahayn waxaad tahay aabbe aan caadi ahayn mo fẹ́ ọ́ lọ́wọ́. waxaan doonayaa in aan ku caawiyo. waxaan doonayaa in aan ku caawiyo. waxaan doonayaa in aan ku caawiyo. ó rẹwà gan ni. aad baad u qurux badan tahay. aad baad u qurux badan tahay. aad baad u qurux badan tahay. mo fẹ́ràn ẹ̀yìn ojú rẹ. waan jeclahay indhahaaga waan jeclahay indhahaaga waan jeclahay indhahaaga allah waa ọ́. waxaad tahay qosol miiran waxaad tahay qosol miiran waxaad tahay qosol miiran mo fẹ́ waxaan doonayaa in aan ku shumiyo ama mac ku siiyo waxaan doonayaa in aan ku shumiyo ama mac ku siiyo waxaan doonayaa in aan ku shumiyo ama mac ku siiyo mọ́dẹ́ẹ̀lì ni ó yẹ kó jẹ́. waa inaad noqotaa tusaale waa inaad noqotaa tusaale waa inaad noqotaa tusaale Mo fẹ́ràn bíbá ọ ṣiṣẹ́. Waan jeclahay inaan kula shaqeeyo. Waan jeclahay inaan kula shaqeeyo. Waan jeclahay inaan kula shaqeeyo. ó máa ń mú ìdùnnú wá sí àárín àwọn tí wọ́n yí ọ ká. waad ka farxisaa kuwa kula jooga waad ka farxisaa kuwa kula jooga waad ka farxisaa kuwa kula jooga mo fẹ́ mú inú rẹ dùn. waxaan doonayaa inaan kaa farxiyo waxaan doonayaa inaan kaa farxiyo waxaan doonayaa inaan kaa farxiyo ìwọ ni akọni mi. waxaad tahay geesigayga waxaad tahay geesigayga waxaad tahay geesigayga mufefeo waxaan doonayaa inaan ku guursado waxaan doonayaa inaan ku guursado waxaan doonayaa inaan ku guursado aad ayaad u wanaagsan tahay aad ayaad u wanaagsan tahay aad ayaad u wanaagsan tahay mo máa fẹ́ràn láti bá ọ gbé. waan jeclaan lahaa inaan kula noolaado. waan jeclaan lahaa inaan kula noolaado. waan jeclaan lahaa inaan kula noolaado ó ti dára jù. aad baad u qurux badan tahay. aad baad u qurux badan tahay. aad baad u qurux badan tahay. mo fẹ́ dàbí ọ waxaan doonayaa sidaada oo kale in aan noqdo waxaan doonayaa sidaada oo kale in aan noqdo waxaan doonayaa sidaada oo kale in aan noqdo mo fẹ́ wà pẹ̀lú ẹ. waxaan doonayaa in aan kula joogo. waxaan doonayaa in aan kula joogo. waxaan doonayaa in aan kula joogo. ìwọ ni ìfẹ́ ayé mi. waxaad tahay jacaylka noloshayda waxaad tahay jacaylka noloshayda waxaad tahay jacaylka noloshayda olùkọ́ni dáadáa ni waxaad tahay macallin weyn waxaad tahay macallin weyn waxaad tahay macallin weyn ó ṣé tí o bá mi sọ̀rọ̀. waad ku mahadsan tahay inaad ila hadasho waad ku mahadsan tahay inaad ila hadasho waad ku mahadsan tahay inaad ila hadasho o ṣé fún àtìlẹ́yìn rẹ. waad ku mahadsan tahay caawintaada waad ku mahadsan tahay caawintaada waad ku mahadsan tahay caawintaada o ṣé fún ìrànlọ́wọ́ rẹ. waad ku mahadsan tahay dhammaan caawintaada waad ku mahadsan tahay dhammaan caawintaada waad ku mahadsan tahay dhammaan caawintaada o ṣé fún ọ̀rọ̀ tútù rẹ. waad ku mahadsan tahay ereyadaada naxariista leh. waad ku mahadsan tahay ereyadaada naxariista leh waad ku mahadsan tahay ereyadaada naxariista leh waad ku mahadsan tahay inaad daawato fiidiyowgayga waad ku mahadsan tahay inaad daawato fiidiyowgayga waad ku mahadsan tahay inaad daawato fiidiyowgayga learningphrases.com jọ̀wọ́ ṣe alábàápín sí ìkànnì YouTube mi.